halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lix iyo labaatanka bisha agost sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna subaxnimo waxaa daadihinaya cabdulcasiis xuseen cismaani anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada soomaaliya oo v o a la soo xiriiray ayaa sheegay in howlgalkii ka dhacay degmada bariire ee gobolka shabeellada hoose lagu dilay toban qof oo rayida shilkaasina uu si kama ku dhacay waraysi ayaannu idinka haynaa
mas-uuliyiin qaarkooda waxay ku tilmaameen dhacdadaas in shabaab la weeraray oo shabaab meesha lagu dilay taasina waxba kama jiraan dadka meesha ku dhintayna waa dad shicib ah oo caruur ay ka mid tahay saddex waa caruur iyo toddoba qaarkood odayaal toddobaatan jira ay ku jiraan saas darteed dowladda soomaaliyeedna way ka tacsiyeysay waxaan kaloon idiin haynaa duufaan xawaaro sare ku socota oo haatan garaacaysa xeebaha gobolka texas ee dalkan maraykanka ciidamada ammaanka ee biljamka oo toogasho ku dilay xalay nin warbaahintu ay sheegtay inuu soomaali yahay oo bartamaha magaalada brussels toorarey ku dhaawacay laba askari oo ka tirsan militariga biljam ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
duufaan xoog badan oo lagu magacaabo harfi ayaa haatan ka bilowday ama haatan bilowday inay garaacdo xeebaha gobolka texas ee dalkan maraykanka iyadoo dowladda maraykankuna ay ka digayso masiibo xoog leh oo ka dhalata duufaantan oo xawaaro badan ku socota madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu ku dhawaaqay masiibo heer federaal ah wuxuuna sheegay inuu si dhow ula socdo xaalada gobolka texas ka taagan xarunta qaran ee duufaanada ayaa sheegtay in heerka darajada duufaantan oo awal ahayd saddex ay hadda kor ugu kacday qeybta afraad taasoo ka dhigaysa in saacaddiiba ay duufaantani jarayso laba boqol iyo konton kilomitir guddoomiyaha gobolka texas ayaa sheegay in duufaanta harfi ay noqon doonto masiibo isagoo uga digay shacabkii gobolkaasi inay u diyaargaroobaan fatahaad aan caadi ahayn
saraakiil ka tirsan ciidamada badda maraykanka ayaa xaqiijiyey in kuuriyada waqooyi ay jamcihii gantay dhowr gantaal oo ah kuwa ridada gaaban kuwaasoo midkoodna uusan gaarin bartilmaameedkii loogu talagalay afhayeen u hadlaya taliska ciidanka maraykanka ee basifiga ayaa sheegay in pyonyan ay tijaabisay saddex gantaal oo isxigxigay wuxuu tilmaamay in kan koowaad iyo kii saddexaad ay ku burbureen waqtigii tuuritaanka halka kan labaadna uu qarxay islamarkiiba maraykanka ayaa sheegay in gantaaladaasi uu midna halis gelin waqooyiga ameerika ama jasiiradda guam ee uu leeyahay maraykanka
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay weli waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan howlgal shalay ka dhacay degmada bariire ee gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya ayaa shalay laba war-saxaafadeed oo kala duwan ka soo saartay howlgalkaasi war-saxaafadeedka koowaad ayaa lagu sheegay in ciidanka soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamo ajaanib ah ay howlgal amniya oo halkaasi ka fuliyeen ay ku dileen sideed ka tirsan al-shabaab hase yeeshee saraakiil gobolka ka tirsan iyo weliba goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in howlgalkaasi ay ku dhinteen dad rayida dowladda ayaa haddaba isla xalay fiidkii waxay soo saartay war-saxaafadeed kale oo ay ku kala cadaynaysay wixii ka dhacay bariire war-saxaafadeedkaasi oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay inay muuqato inay laba howlgal ka dhaceen agagaarka degmada bariire dowladda ayaa sheegtay in ciidamada soomaaliya ay qaadeen tallaabo kasta oo looga hortegayo in dad rayid aanay wax ku noqon howlgallada ciidanka dowladda waxaana war-saxaafadeedkaasi lagu xaqiijiyey in cid rayida aanay ku noqon ama aan lagu dhibaatayn howlgalkaasi sidoo kale dowladda ayaa war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay inay jiraan khasaare rayida oo soo gaaray in khasaaro rayida uu jiro balse ay dowladdu baarayso waxayna dowladdu ku boorisay dadka in ay dowladda kala shaqeeyaan baaritaanka arrintaasi dhinaca kale taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa iyaguna war-saxaafadeed ku sheegay inay ka war heleen warar sheegaya eedaha sheegaya in rayid ay wax ku noqdeen howlgalkii bariire islamarkaana ay baarayaan maraykanka ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya ay halkaasi ka sameeyeen howlgal ay ciidamada maraykanku door taageera ku lahaayeen haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa waxaa v o eda la soo xiriiray taliyaha ciidamada soomaaliya jenaraal axmed jimcaale cirfiid oo v o eda u sheegay in howlgalka ciidanka soomaaliya ay toban qof oo rayida ku dhinteen howlgalkaasina uu ahaa mid si kama u dhacay oo khalad u dhacay khadka taleefonka ayaan ku waraystay markii uu taliyuhu nagala soo xiriiray magaalada muqdisho
macluumaadka waxaa weeye waxaa la sheegay oo idaacadaha qaar mas-uuliyiin ah ay ka sheegeen in meeshaas shabaab lagu dilay oo maaragtay dagaal lagu qaaday hase yeeshee arrinka sidaas ma aha meesha waxaa lagu waxaa ku dhintay dad shicida oo toban qofa oo ay ku jiraan caruur yaryara iyo waayeel oo haddaba waxay yaalaan isbitaalay yaalaan meydkoodii oo weli lama duugin marka dadkaas shabaabna ma ahayn waxaa weeye dad shicira oo beeraleya hase yeeshee si oo khalad ah ayaa dhibkaasi u dhacay hataa ma ahayn si oo ula kaca hase yeeshee mas-uuliyiin qaarkooda waxay ku tilmaameen dhacdadaas in shabaab la weeraray oo shabaab meesha lagu dilay taasina wax waxba kama jiraan dadka meesha ku dhintayna waa dad shicib ah oo caruur ay kamid tahay saddex waa caruur iyo toddoba qaarkood odayaal toddobaatan jira ay ku jiraan saas darteed dowladda soomaaliyeedna way ka tacsiyeysay anigana anoo magaca xoogga dalka soomaaliyeed ku hadlayo ummadaas waa u tacsiyeynayaa weliba dowladda guddi bay hadda u saartay oo xaqiiqa raadina in dhibkii dhacay iyo sida uu ku dhacay iyo ciddii ka dambeysay in si dhab a loo soo ogaado xaqiiqda la gaaro kadibna tallaabadii ku habbooneyd dowladda ay ka qaadayso
waa tahay marka arrintan beriira ka dhacday shalay kolley dhinacyo badan baa si kala duwan baa looga hadlay adigu taliyihii ciidamada xoogga dalka tahay ee soomaaliya adigu waxaad sheegaysaa in mas-uuliyiinta dowladda ee sheegaya in al-shabaab lagu dila aanay waxba ka jirin ood leedahay meeshaasi dadka lagu dilay waa dad rayida meeshaas dadka lagu dilay dad rayida weeye oo ku dhintay si oo is-afgarasho waaya ama si kama a ayuuna dhibka ku dhacay ee duulaan lagu qaaday ma ahayn warka oo hordhaca oo hore loo bixiyeyna ma aha mid oo xaqiiqda waafaqsan dadkaasna waa toban qof meesha waxa ku dhintay waana rayid kulligood yaa dilka geystay marka ma ciidan adigu amarka kaa qaadanaya dilka geystay dilka annaga waayahanba meelaha howlgalaan ka wadnay oo annaga waxaan la dirirnaa ciidamadan oo nabadiidka ah wakti oo aroor horaana way ahayd oo iftiin fiican male ma jirin salaada subaxnimo aroortii xilligaasay ahayd marka dadkaana waxay u qaateen beeraha jooga iyagana inay maaragtay cidi soo weerartay qoladaana waxay u qaateen inay shabaab yihiin ciidankeena howlgalka ku jiray marka sidaasaa dhibka ku dhacay marka ciidankiina ma waxaa wehelinayay oo howlgalkaasi la socday ciidamo maraykana
ciidamadeenna annaga ciidamo badanoo waxaa jiraan maaragtay oo oo aan saxaab nahay oo gacanna siiya marka ciidamadaasay taayey maaragtay ayaa meeshaas ka howlgalay waa tahay ciidamada maraykanka saldhigooda afrika qaabilsan oon la xiriirnay way xaqiijiyeen in ciidamo maraykana ay howlgal oo dhinaca taageera ay siinayeen ciidamada soomaalida ee howlgalkaasi fuliyey marka iyagu way xaqiijiyeen laakiin weli may xaqiijin arrinta ku saabsan dhimashada dadka rayidkaeed adugu sheegtay iminka oo waxay sheegeen inay baarayaan ma kala hadasheen maraykanka arrintan ciidanka maraykanka annaga weli kalama hadal waa beritaan u ballansannahay inay rayid ahaayeenna waa caddahay haddaba cisbitaal ba yaallay weli lama aasin dadkii galabtaa la keenay oo muqdisho cisbitaal ku yaalla ayay yaallaan ciddi doontana way u iman kartaa way arki kartaa meeshan shilku ka dhacay idinku ciidankiinuu ku socday awal yaad ku tuhunsanaydeen inay joogaan
meesha shabaabaa deganaa meelaha ku dhow beriisa meel laleeyahay meesha wax ka dhaceense waa adsiyenda meel beer ah waa beeraha mooska iyo dadka helada dadka dhintay heladooda qaarkood waxay sheegayaan oo ay eedeynayaan ciidanka maraykanka oy leeyihiin ciidamo cadcad ayaa dadkeennii dilay bay sheegeen oo caruurna ay ku jirto marka ma la odhan karaa ciidankan maraykanka idinka idinla socday in dilka ay qeyb ka yihiin anaga waxa weye ciidamadeenna way isla socdeen laakiin xabaday rideen ayaa dishay ma maan dhihi karno laakiin meesha xabadaa ayaa ka dhacay xabadahaasayna dadkii ku dhinteen waa gartay maxaa markaa keenay shilkan markuu dhacay in jahwareer uu dhaco oo dowladdii ay kala hadasho oo afarta gees war-saxaafadeedyo kala duwan iyo hadallo kala duwan laga soo saaro waxaa weye horta warka war hordhaca oo khaldanaa la bixiyey marka hore sidaas ayaa loo haystay hase yeeshee kadib waxaan ogaano la xaqiijiyey inay dadku shicib yihiin meesha lagu laayay ujeedana looma laynin waxay ahayd uun shil ahaan shil dhacay waay adigu marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arrintan ma ka wada hadasheen arrintan waa ka wada hadalne maxay kuu sheegeen marka waxay ii sheegeen inay ka tacsiyadeynayaan inay ka xun yihiin inaan mataqaanaa ka hadlo wixii meesha dhacay oo xaqiiqdeeda ah maxaa yeele anaa ugu xoog ogaalsan aniga aan xaq uleh inaan ka hadla sideedaba macnaha masalan wasiir gaashaandhigga isaga waa hay-ad oo siyaasadeed wasiirka warfaafinta isna wax sheegay marka hore inkastoo marka dambe oo inta wax ogaaday oo bedelay isna wixii dawladda uu soo gaaro sheegaa marka war hordhaca ayay kulligood ay maaragtay ka warbixiyeen hase yeeshee xaqiiqdii waxay noqotay sida aan kuu sheegayo oo dadkaas rayidka ay ku dhinteen meydkoodana xamar la keenay qaarkood caruur yihiin intaas waa caddahay
kaasi waxa uu ahaa jenaraal axmed jimcaale cirfi taliyaha ciidamada soomaaliya oo khadka taleefonka iigu warramayey isagoo v o eda lasoo xiriiray xalay toole kana hadlayey howlgal ka dhacay degmada bariire ee gobolka shabeellada hoose oo taliyuhu uu sheegay in toban qof oo rayid ah ay dhinteen kadib markii halkaasi uu ka dhacay howlgal ciidamada soomaaliya ay ka fuliyeen isagoo ku tilmaamay shilkaasina mid kama u dhacay
subax wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington duufaanta harvey oo ah duufaan xawaaro sare ku socota ayaa jimcihii shalay ilaa iyo maanta garaacay saxeebaha gobolka texas ee dalkan maraykanka duufaantan oo saacaddiiba jaraysa xawaaro dhan laba boqol iyo konton ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay u geysato magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolkaasi khasaare xoog leh oo isugu jira naf iyo maal intaba meelaha la filayo in saacadaha soo aadan ay duufaanta garaacdo waxaa ka mid ah magaalada houston oo ah magaalada afraad ee ugu weyn maraykanka kana tirsan gobolka texas waxaa magaaladaasi ku nool soomaali dhowr ah waxaana ka mid ah cabdulcasiis xasan cabdille goordhoweyd ayuu khadka telefoonka igugu waramay
houston walaale roob aan badnayn baa ka da-aya laba saac ka hor wuu badnaa laakiin hadda wuu yaraaday dabaylo aan badnaynna wuu wataa houston dadka way baxeen in badan oo kamid ah galabta iyo xalay ee caawa intii lagu guda jiray inta ku saabsan xaaladda magaalada meelaha laga adeegto iyo dukaamada iyo maanta aada iyo aad bay mashquul u ahaayeen dadku biyo iyo cunay aada u gadanayeen sababtuna waxay tahay waxaa laga baqayaa in cuno la-aan ay dhacdo dhibaatooyinka laga baqaya darteed waa gartay marka ka waran cabsi intee la eg ayaa maaragtay ay qabaan dadkiinan ku haray magaalada houston gaar ahaan soomaalida halkaas ku dhaqan oo aad adiguna ka mid tahay sidee isaga war haysaan
walaalo war la iska haya ma jiro qof walba gurigiisuu ku jiraa cabsida la qabo aad bay u fara badan tahay cabsida la qabo waa mid waxaan dhihi kara dee lama soo koobi karo cabsida aad bay u fara badan tahay wax walbaa dhici kara
haye marka guddoomiyaha maaragtay gobolka texas abad waxa uu ka digay masiibo xoog leh inay dhici doonto ay isku soo fool leedahay gobolka dadkana waxa ugu baaqay intii bixi karta inay baxaan marka warkaas miyaadan helin idinka wakti dambuu horta waan aniga waan mar dambaan akriyay laakiin wakti dambuu sheegay hase yeeshee dadka qaar badan baa cararay qof walba iyo duruufta haysatana waa ku xiran tahay annaga maana cararin waa iska joognaa hadda laakiin dad badan baa magaalada ka baxay waddooyinku waa cidlo shaqooyin macno lama jiraan eeraboorada waa xiran yihiin dekeduhu waa xiran yihiin warshadaha waaweyn oo dhan magaranaysa waa xiran yihiin oo muhiimka ah marka cabsida la qabo aad bay u weyn tahay khatartuna aad bay u fara badan tahay warar baa sheegaya khasaarooyinku inay four billion ka badan karaan oo khasaaraha maaragtay hantiyeed ee gobolka ku dhici kara haddii duufaanta ay kara ha ha ha inuu four billion dollar ka badan karo macnaha qaar baa sheegaya maayerku markuu hadlayay hadaladiisi waxaa ku jiray dowladda federaalka ah inuu ka codsaday eh, in gacan loo fidiyo macnaha khasaarooyinka imaan kara darteed Eh, aad iyo aad bay marka cabsiduna u badan tahay eh, dabaysha uu roobku watana aad bay u u xoogan tahay marka wax walbaa imaan kara Wax- wax walbaa imaan karo khatara marka haddadaan aan kula hadlayo ee, wararka aan helayo dhan waxa ay leeyihiin dabayshu dhinaca maaragtay gacanka mexico xeebahaas ayay garaacday een, magaalooyinka maaragtay ku idinku idinku dhadhow marka ee, goorma ayaa la filayaa in ay ku dhifato houston ee, sida ay la saadaalinayo
Eh, houston waxaa la saadaalinayaa inay ku dhufato berri barqooyinkii ilaa sagaalka subaxnimo ilaa tobanka subaxnimo meelahaas Eh, hadda waxay leeyihiin eh, saad sheegtay golof golof of mexico dhinaciisay u badan tahay Eh, gaar ahaan magaalada eh, corbus texas bay ku dhufatay bay hadda leeyihiin marka eh, berri barqooyinkii bay houston kusoo aadan tahay haddaan wax kale isbedelin waayahay marka inta aad ka warqabto ee, horey ma u aragteen duufaantan oo kale aniga magaalada intaan joogay waa ilaa toddoba sano maya laakiin waxaan maqlay iga horreysay two thousand laba labadii kun iyo shantii magaalada duufaan tan aad uga xun wax badan baa ka dhacday oo khasaare aad u fara badan geysatay gaar ahaan xeebaha sida gaar ahaan golfstone oo magaalada dhan ay burburisay waxaa la dhahaa weliba masaajid keliya kasoo haray magaalada wayna ka muuqataa ilaa iyo hadda magaalada khasaarada waagaa soo gaartay aad bay u burbursan tahay weli Eh, laakiin ani intaan joogay weli tan oo kale maan arkin laakiin waa wax mar walba laga boqo texas inay eh, waxaan oo kale ka dhacaan mar walba waa mar walba roobab iyo waa laga digaa waana laga baqaa n waa yahay cabdilcasiis gobolka texas soomaalida ku nool ee, intee lagu qiyaasi karaa
wallaahi gobolka texas soomaalida ku nool inta lagu qiyaasi kara ma garanayo magaalada dhowr boqol oo kun baa ku nool ma garatay houston
kaasi waxa uu ahaa cabdulcasiis xasan cabdille oo ka mid ah soomaalida degan magaalada houston ee gobolka texas oo saacadaha soo aadan ay garaaci doonto sida la saadaalinayo duufaan xoogan
waa hagaag weli lanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna biljamka ciidamada ammaanka ee dalka biljam ayaa xalay ku toogtay bartamaha magaalada bruseles nin ku hubaysnaa toorey oo isagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan militariga dalkaasi wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegaysa in ninkan ah, shilka- ninkan falkaasi fuliyey uu asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya wuxuuna la sheegay in wakhtigii uu weerarkaasi sameynayay inuu ku qaylinayay allahu akbar kadibna toorey uu ku weeraray ciidamo ku roondaynayay bartamaha magaalada kuwaasoo ku jawaabay rasaas ay ku dhaawaceen ninkaasi laba askari oo ka mid a ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa in ninkaasi uu dhaawac u geystay mid ka mid a ayaa ka dhaawacmay wejiga halka kan kalena uu ka dhaawacmay gacanta sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ninkan ayaa ninka weerarka geystay ee la sheegayay inuu asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda ayaa u dhintay dhaawacaasi soo gaaray waxyar kadib markii loola cararay cisbitaalka afhayeen u hadlay xafiiska dacwadoogayaasha dacwadoogaha biljam ayaa sheegay in kiiskan uu yahay iskuday dil argagixiso ah duqa magaalada bruseles philip close ayaa sheegay in markii horeba feejignaanta magaaladu ay ahayd halkii ugu sarreysay sidaasi darteedna aysan waxba ka bedeli doonin heerka digtoonaanta dhinaca ammaanka ciidamada militariga biljamka ayaa si joogtaa u gaaf wareega gudaha iyo hareeraha magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii argagixisa ee lagu qaaday bariis iyo bruseles sanadkii- sanadihii labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii
waa tahay kaasina waxa uu ahaa cabdilcasiis cusmaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana jabuuti dalka shiinaha ayaa waxaa dhowaan lagu qabtay shir sanadkiiba mar la qabto oo ay yeeshaan shiinaha iyo dalalka carabta shirkan oo ahaa kii toddobaad waxaa sanadkan looga hadlay arrimaha xagjirka wafdiga dowladda federaalk ah ee soomaaliya uga qayb gala shirkaasi waxaa hogaaminayay cabdishakuur cabdulqaadir cige oo ah agaasimaha waaxda dalalka carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda waryaheena magaalada jabuuti ee xarunta jabuuti ramadaan muuse ayuu u warramay
shirkan waa shirkii toddobaad waa sanadkii toddobaad xidhiidhka ama cilaaqada ama miiska wada hadalka ee jina iyo xadaarada jina iyo xadaaradda dowladaha carabta ay wada fadhiyaan sanad kasta wuxuu lahaa kulan gaara iyo qodob gaaroo looga doodayay markaa dabcan waa dareemi kartaa toddoba sano oo toddoba mowduuc oo kala gooniya laga hadlay mid kasta wuxuu lahaa waayihiisa iyo wakhtigiisa iyo diyaarintiisa iyo hawshiisa ayuu lahaa kan wuxuu ka duwan yahay waxa weeye waa xagjirnimada marka adduunka imika la eego galbeed iyo bari iyo waqooyi iyo meel kasta imika adduunka waxaad moodaa bari in xagjirnimadu meel kasta imika ay gashay oo xitaa ay diimihii ka tagtay oo imika dee noocaynan imika sheegi kareen oo xitaa xagjirnimadu ay gashay oo markii hore diimaha qaar baa lagu sheegayo la odhan jiray diimahaasaa islaamka oo kale laakiin imika la arkayo diimihii kale ee kristanka iyo buudi iyaguna oo xagjirnimadii lagu arkayo marka waxay noqotay wax caalamiya oo adduunkuna saameeyey bay noqotay soomaaliya oo kale waxaa la odhan karaa xagjirnimada ka jirta waxaa weeyaan tii xagga diinta maxaa lays odhan karaa marka howlahan oo kale maxay kusoo kordhin karaan oo howlahaas wax lagaga qaban karaa dhinaca xagjirnimada ee soomaaliya wallaahi kolley waa run meelaha soomaaliya way ka mid tahay meelaha iminka xagjirnimadu ay ka yara jirto walow aynu odhan karno sanadadan ugu dambeeyey way soo yaraatay oo way soo dabargo-aysaa kolley waanay jirtaa oo dee dadaalo badan oo dowladdu ay samaysay iyo dad nabadoonaa iyo oo da dadkii ay soo bislaadeen oo ay kasoo hortegayaan wixii xagjirnimo oo dhan marka kolley soomaaliyana waxay ka mid tahay un dowladaha carbeed ee jaamacadda carabta ku midoobay ee tadarufkan iyo argagixisinimadan dee ayuunbay la qabtaa marka kolley wax iyada u gaaro u dheeraadi ma jiro dowladaha carabta imika intooda badan marka soomaaliya lagu daro intooda badan waa dagaala ka socda burbur baa ka socda marka waa waa wax laysla wadaago oo aanay keligeed ka qabin jino kale howlahan xagjirnimadoo kale markuu kala hadlayo wadamadan carabta wixii de laysla qaato ma gacan buu ka siinaya waxbuu kala qabanayaa howlaha caynkaasa
china waa dowlad weyn waa dowlad bariga fog ee qaaradda asia waa dowlad imika usoo jeestay sidii adduunka ay la yeelan lahayd mid siyaasadeed mid dhaqaale mid ciidan dhinaca walba doonaysay in adduunkii maanta wuxuu noqday iskooxaysi buu noqday marka waxa weeye meel walba xoogay saaraysaa oo danaheeda iyo howlaheeda iyo barnaamijyadeeda iyo siyaasadeeda ay wadataa tanna waxaan filayaa waxa iyadu ay ka qabanaysaa ma jirto laakiin waa wax la furayo dhayrooga oo qof walba uu raygiisa ka dhiibanayo china laftigeedu waa dowlad awood leh marka kolley wixii adduunka ka socda inay saameyn ku yeelato waa waxay iyadu doorbidayso ay doonayso bal si guud waxaad nooga warantaa xidhiidhka soomaaliya iyo china wacankii hadda
waa si wanaagsan china iyo soomaaliya waagii hore dowladdii dhexe ay jirtay ee awoodda lahayd dabcan xidhiidh aada u dheer oo qoto badan baa ka dhexeeyey waa laba dowladood saaxiiba bay ahaayeen burburkii kadib china way ka yara baxday meesha laakiin imika dib bay usoo noqdeen xidhiirkii china ee soomaaliya safaarad bay ku leeyihiin china dowladda china waxay ku leeyihiin safaarad muqdisho waxaa u jooga safiirkoodii waxaa jooga diblomaasiyiin iyo staff ka leh ummadda soomaaliyeed si wacan bay ugu adeegaan oo hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay waxbarasho waa available fiisiyaashooda iyo howlahoodu marka waxaad moodaa soomaaliya sidoo kale safaaradeedii china imika muddo way furan tahay oo ku taala bijiin diblomaasiyiin baa jooga khubaro rugacda oo xagga diblomaasiyadda jooga marka waxaa soo fur imika bilaabmaya oo kale xiriirkii ganacsiya udhexeeyey china iyo soomaaliya waxaad moodaa samhaw imika in dowladaha ugu fiican ee soomaaliya xagga cilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale iyo siyaasadeedba inay china hogaaminayso waana waana waxaan ku faraxsanay runtii haddaana wasaaradda arrimaha dibadda aan soo dhaweynayno safaarado badan oo dee dib loo nooleeyo caasimadii iyo ummadii soomaaliyeed oo dadkii ajnabiga aha iyo foreign bolisigii iyo siyaasadii arrimaha dibaddu ay dhisanto markaa chinana runtii door weyn bay nagala ciyaaraan waana ixtiraamaan qadiyadda soomaaliyeed iyo iyo soo noolaanshaheeda iyo dib u soo kabashadeeda
kaasina waxa uu ahaa cabdishakuur cabdulqaadir ege oo ah agaasimaha waaxda wadamada carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa uu jabuuti uga warramayay waryaheena ramadaan muuse dhegeystayaal markaana ciyaarihii dalka sbain horyaalka laliga kulamo ayaa la ciyaaray xalay kooxda real sociedad ayaa saddex gool iyo eber ku garaacday via real seltavigo waxaa ka badisay real betis oo dirtay laba gool iyo gool kulamada kalena waxaa la ciyaari doonaa caawa kooxda barcelona ayaa waxa ay booqan doontaa alaves kooxda kubadda cagta leventon waxay soo dhoweyn doontaa deportivo la corona halka las palmas ay la ciyaareyso atletic de madrid ingiriiska premier leaga kulamo xiise leh ayaa galabta iyo caawa dhici doona barnamouth waxay la dheeleysaa manchester city kooxda swansea waxa ay booqan doontaa crystal palace naadiga newcastle united ayaa fooda diri doona westham united kooxda brighton hof albion iyo watfordna waa ay ballansan yihiin halka manchester united ay fiid fiidnimadii caawa ama fiidka caawa ay is arki doonaan lester talyaanigana saddex kulan ayaa dhici doona yuventus ayaa waxa ay la ballansan tahay genoa kooxda romana waxay soo dhoweyn doontaa inter ciyaartan xiisaheeda ayaa ah in tababarihii hore ee roma uu wato kooxda kubadda cagta ee inter xagga iyo faransiiskana kooxda b s g ayaa badisay kulankeedii afraad oo xiriir ah waxa ay xalay saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda sen etien dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag waad mahadsan tahay wariyahena nuur oo inala socodsiinayay ciyaarihii bal haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay
ee cabdifataax iyo ikraan ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa soo jeedinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo idaacaddeenna xigta waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
شرفتي ميركي لها يو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.